habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo talaadaha bisha julaay waa afar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna gala fiidnimona waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah
maxaabiistan waa maxaabiis aan wadahadalkooda bilownay markii hore oon etoobiya nimid aanna soo dhammaystirnay hadda markaan ku soo laabannay tiradeedu waa boqol iyo labaatan waa dad soomaaliyeed oo lagu haysto dembiye kala duwan waxaan ka codsannay dowladda etoobiya in maxaabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dowladda soomaaliya codkaasina waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo ka hadlaya maxaabiis ku xurnayd etoobiya oo isaga lagu wareejiyey kadib wadahadal ay arrintaasi dowladda etoobiya kala galeen waxaad kaloo maqli doontaan maraykanka oo maanta u dabaaldegaya sannad guuradii laba boqol iyo koob iyo afartanaad ee ka soo wareegtay markii xorriyadda ka qaatay dalka ingiriiska niman diidan fikradda dadka u soo jeeday oo canshuurtaa diidanaaba filadelfia ku shiray taasaa waxay keentay marka inay ingiriiska muddo la hadlaan oo yidhaahaan si jiraac ah canshuurtan iyo halaysku xiro iyo representationka waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyeyaal lagu tuuray qaybo ka mid ah magaalada wararka aannu ka helayna ayaa sheegaya in hoobiyeyaasha la tuuray ay gaarayaan ilaa iyo lix xabo wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah hoobiyeyaashaasi lasoo tuuray aysan qarxin hoobiyeyaasha qarxay ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada warta nabadda uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada soomaaliya laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen goobta hoobiyeyaasha lala bartilmaameedsaday ayaa ah mid aan aad uga dheerayn madaxtooyada soomaaliya inta badan ururka al-shabaab ayaa sheegta mas-uuliyadda weerarada hoobiyeyaasha ee lagu qaado magaalada muqdisho kuwaasi oo shacab badan ay ku waxyeeloobaan weeraradii ugu dambeeyeyna ay ku waxyeeloobeen
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay ogolaatay inay xorriyadoodii u soo celiso maxaabiis gaadhaya boqol iyo labaatan qof oo ku xidhnaa waddankaasi waraysi gaar oo sii idaacadda v o a isagoo ku sugan dalka etoobiya ayuu ku sheegay in sidoo kale dowladdu ka shaqaynayso in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xidhan wadamada sishilis iyo moritius
waraaqihii ugu dambeeyey oon kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo beri la dhammaystiri doonaa kadib waxaan u diri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wafdi magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah jigjiga wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxaabiistaas waxaan markaa yeeli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in dadkaas annagoo aan eegno u kala dirno meelihii ay ka yimaadeen hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd laakiin waa dhab heshiiskaas waan kusoo heshiinay wakti bay nagu qaadatay waan ugu hambalyeynaya ummadda soomaaliyeed
jabhadda uu maraykanku taageera ayaa ku guulaysatay inay jebiyaan derbiga ku xeernaa qaybta qadiimka ah ee magaalada raqa oo xarun u ah daacish war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee siriya ayaa lagu sheegay inay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxda daacish iyaga oo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada kooxda daacish ayaa lagu eedeynayaa in masaajid iyo dugsiyada waxbarasho iyo xaafadaha ay ku haystaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhina ah
kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay inay si guul leh u tijaabisay gantaal nooca balistiga ah oo qaaradaha iskaga goosha dalkan ayaa muddo raadinayay awoodda noocaas ah oo ee u ogolaanaysa inay madax nucleara gaadhsiin karaan dalka maraykanka telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalka gantaalku uu duulay soddon iyo sagaal daqiiqo uuna gaadhay masaafo dhinaca hawada ah oo dhan laba kun iyo siddeed boqoloo kilomitir taliska dhexe ciidanka maraykanka ee badweynta bacifiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in gantaalka la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dhexe madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jin in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gantaalku yahay nooca ridada dhexe balse ay kaga talagelayso inuu yahay nooca qaaradaha iskaga gudba madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka jawaabay tijaabada kuuriyada koonfureed waa kuuriyada waqooyi ayaa ugu baaqay shiinaha in saameynta uu ku leeyahay dalkaas uu adeegsado inuu xal arrintan ka keeno
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay ogolaatay inay xorriyaddooda u soo celiso maxaabiis gaaraysa boqol iyo labaatan qof oo ku xirnaa waddankaasi waraysi gaara oo uu siiyey idaacadda v o a isaga oo ku sugan dalka etoobiya ayuu ku sheegay inay sidoo kale ay ka shaqaynayaan in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis kale oo ku kala xiran waddamada sishalis iyo murushiya qadka telefoonka ee magaalada cadis ababa oo uu kaga qaybgalayo shir madaxeedka qaaradda africa ayuu ugu warramay haaruun macruuf haaruun waa mahadsan tahay halkan waxaan u imid anigoo matalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inaan ka qayb galo shirkii wadamada africa oo looga hadlayay sidii qaaradda africa dib loogu nidaamin lahaa looga hadlayay sidii hore loogu marin lahaa soomaaliyana waxay ku yeeratay door fiican adduunyadu waxay aaminsan tahay soomaaliya inay dhaqaaqday hore u socoto shaqayso dunida kusoo laabatay rajo aada u wanaagsan ayaa laga qabaa dalka soomaaliya madaxda caalamkeed kula kulantay addis ababa haddii wadahadallo gaara ama heshiisyo gaara aada yeelateen maxaad isa soo qaadeen maxaa isla meel dhigteen horta waxaan la kulmay madax aada u badan maanta keliya waxaan la kulmay sagaal madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaaro yaal ah oan kulligood kala hadlay danaha ummadda soomaaliyeed iyo sida loo wada shaqayn lahaa qof walba oo aan la kulmay waxa uu muujinayaa yididiilo ah soomaaliya in dowladdeeda iyo shacabkeeda ay isusoo dhawaatay soomaaliya inay dadkeeda usoo jeesteen in dalka dib loo dhiso soomaaliya in dib loola shaqaysto waxaa kale ay aaminsan yihiin laga soo bilaabo cameroon iyo namibia lagu daro kenya iyo ethiopia iyo inta udhaxaysa afrikaanta dadka aan la kulmay waxay aaminsan yihiin rajadii ugu wanaagsaneed inay leedahay ummadda soomaaliyeed iyadoo runtii aanay u hambaliyeyneyn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laakiin u hambalyeynayay shacabka soomaaliyeed waxaan la kulanay marka madax kala duwan oo qolo walbaba aan la galnay wada hadallo wax ku ool u ah ummadda soomaaliyeed waaye waxaad iga warantaa marka maxaabiistan la sii daayey dowladda etoobiya sii daysay waa imise tiradooda maxaabiistani maxay ku xukunayeen xaaladooda bal nooga waran maxaabiistan waa maxaabiis aan wadahadalkooda bilownay markii horeon etoobiya nimid aana soo dhammaystirnay hadda markaan kusoo laabanay tiradeedu waa boqol iyo labaatan waa dad soomaaliyeed oo lagu haysto dembiye kala duwan waxaan ka codsanay dowladda etoobiya in maxaabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dowladda soomaaliya waraaqihii ugu dambeeyey oon kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo beri la dhammaystiri doonaa kadib waxaan u diri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wafdi magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah jigjiga wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxaabiistaas waxaan markaa yeeli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in dadkaas annagoo aan eegno u kala dirno meelihii ay ka yimaadeen hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd laakiin waa dhab heshiiskaas waan kusoo heshiinay wakti bay nagu qaadatay waan ugu hambalyeynaya ummadda soomaaliyeed taasi waa taas waxaa kaloon maanta ilaha shir la galay ra-iisul wasaaraha mauritius waxaa ku xiran maxaabiis soomaaliyeed waxaan ku heshiinay inaan kala saxiixano heshiis heshiiskaas oo ah inaan maxaabiis isweydaarsan doono markaan heshiiskaas dhamaystirno una dirno wasiiradeena mid kamid a ayaa iyagana nala kusoo wareejin doonaa maxaabiista mauritius naga xiran haddii ilaah yihahdo laakiin wakti bay qaadan doontaa sidoo kale waxaan arrimaha maxaabiista kala hadlay maantay madaxweyne ku-xigeenka seychelles oo aan isagana shan iyo toban sida uu sheegay maxbuus qiyaastii oo ku xiran wadankooda iyagana waxay iga codsadeen inaan soo diro wasiirada mid ka mid a oo aan kala saxiixano heshiis heshiiskaasoo ah in aan isweydaarsan karno maxbuusta maxaabiista iyo inaan ka wada shaqeyno kalluumeysiga sharci darada ah ee looga kalluumeysto wadamadeena iyo sida aan meel uga soo waday wajeysan lahayn arrimaha labada wadan ba aafeeyey waayadii hore oo ahaa burcadbadeedka macnaheedu waxay tahay dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku xiran meelo kala duwan oo aan ognahay sidaas daraaddeed waxaan yeeli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan u saarno guddi dabagala dadka ku xiran meelaha kala duwan waxaa kaloon haddii ilaah yidhaahdo xukuumadda dadka ku jira iyo madaxda qarankaba aan xasuusin doonaa in meel walbo ay tagaan ay il gaara u yeeshaan arrimaha dadka maxaabiista soomaaliyeed waayo si kooban maxaabiista etoobiya ku xiran ma boqol iyo labaatanka keliya soomaali ku xiran waddanka mise way ka badan yihiin maya way ka badan yihiin waa tanu waxa weeyaan wejigii koowaad waxaan la yeelan doonaa haddii ilaah yidhaahdo wadahadal intaa kasii hufan oo waan sii wadi doonaa wadahadalka inta qof soomaaliyeed uu meesha ku xiran yahay waa inaad ogaataa haaruunow dalkani soomaaliyeed waa dal dhibaato badan soo maray waan waxaan u baahan nahay maalin walba inaan shaqeyno si dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan aan isku dayno inaan u badbaadino hadda waxaa muuqata yididiilo ah adduunyadu inay aaminsan yihiin in dawladda hadda jirta ay tahay dawlad nagaatay oo oo shacabkooda shacabkeeda niyadooda kor usoo qaaday oo ay aaminsan yihiin in hadafkeedu dheer yahay heshiisyada lala geli karana ay ku qota ku qotomi karaan hadaf dheer xiriirkiina dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya xiriirku waa sidee xiriirka dowladda etoobiya dowladda soomaaliya waa xiriir fiican xiriir ku sameys ka salaysan ku salaysan derisnimo ku salaysan adduunyada inay isbedeshay ku salaysan inaan inay fahamsan yihiin in soomaaliya iyo etoobiya isu baahan tahay ku salaysan in etoobiya ay degan tahay todo in ku dhow toddoba milyan iyo bar soomaali ah waxay yidhahdeen waa toddoba dhibic saddex in etoobiya ay tahay in ka badan boqol milyan oo dad ah in suuqa ugu weyn oo noogu dhow ay yihiin iyaga laftooda waxaan isla garanay inay iyagana u wanaagsan tahay annagana noo wanaagsan tahay inaan ku noolaano daris wanaag inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha iyo inay nagala shaqeeyaan in soomaaliya ay dib ugu soo laabato saxada adduunka iyagoo fahamsan in xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay fursad weyn le leeyihiin kalsooni buuxdana shacabkooda uu ku qabo kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo u warramayey haaruun macruuf dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in ay qaybo kale oo ka mid ah waraysigan aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha yaga soo socda
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waxa ay ku beegan tahay maalinta xorriyadda dalka maraykanka waana mid aad looga dareemo bulshada maraykanka iyo dadyaga kale ee halkan ku dhaqan waa fasax waxaa fasaxa shaqaalaha dowladda halka kuwa shirkadaha madaxa bannaan iyo kuwa dowladda ay shaqaynayana maalintaas lacag laban laaba ay qaataan sida ay ku timid xorriyaddu xorriyadda maraykanka ayaa taasoo xornimada ka qaadatay dalka ingiriiska afartii bishii julaay sanadkii kun toddoba boqol toddobaatan iyo lixdii ayaa wariyahana jaamac buulle jaamac waxa uu ka waraystay garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka mid ah xafiiska xeer ilaalinta degmada colombos ee dalka maraykanka dalkan markii hore ma ahayn dal loo aqoonsan yahay dal la gumaysto laakiin waxay ahayd secession yacni socod dadkii un britishka ahaayo deganaa jasiiradaas england baa halkan degay dadkuna dadkaasay ahaayeen marka lama oran karin dad la haystay ahay laakiin fikraddu waxay develop garowday in la gumaysto markii ingiriisku ama boqorkii boqortooyadii george the second uu soo rogay canshuur kun iyo toddoba boqol lixdan iyo saddexdii la doonayay in canshuur badan looga qaado si loogu cesho england markaasaa waxaa bilowday fikradda ah inay timaado identity yacni ahaansho gooniya inuu dalkaanu dadkiisii eliidkaha ay develop gareeyaan oy dhahaan no taxation without representation oo ah canshuur nala ka qaadaya ma jirto iyada oo aysan wadanin yacni dadkii wakiilka naga ahaa fikraddaasi ma aysan ahayn mid afka una keliya gacanka hadal baa yimid waana lagu kala qaybsamay maraykanka laftirkooda dagaal baana ka dhashay bal taana wax nooga taabo dagaalkaas markuu dhashay markii u horreysayba horta waxaa isku yimid waxaa la yidhaha seteen colonies yacni saddex iyo tobankii calankan hadda maraykankaan aragnay calan kalea ka horreeyey oo striveskuna ay ka duwanaayeen kan oo saddex iyo toban colonid baa la yidhaahaa marka the first congress baa waxay ku shireen niman diidan fikraddaas dadka usoo jeeday oo canshuurtaa diidanaa baa philadelphia ku shiray taasaa waxay keentay marka inay ingiriiska muddo la hadlaan oo yidhaahaan si jiraac ah canshuurtan iyo hala isku xiro iyo representationka ingiriisku markuu ka dhaga adeegana waxay declare garayeen inay ka madax bannaan yihiin ingiriiska dagaalkuna markaasu bilowday oo dagaaladuna ay socdeen taasaa marka saldhig u ahaa dagaaladan marka fidaayay oo meelba meel stasiska ku fidaayay cabdiwaxid bal waxaad wax nooga taabataa dagaalka muddo intee la eg buu socday intii uu socdayna waxyaabaha lagu xusuusta maxaa ka mid ahaa wallahi dagaalo weyn baa dhacay dagaaladaas waaweynoo dhacayna waxay ahaayeen dadii rabay in la maintain gareeyo xuquuqdii ay lahaayeen dad rabay inay boqortooyada ku jiraan dagaalada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa dagaaladii ka dhacay gitsburg oo runtii dagaalada la yidhaaha ilaa toddoba kun oo qof baa ku dhimatay hal maalin oo ilaa haddeertan xusuusta waaweyn leh waxaa ka mid ahaa dagaaladii virginia ka dhici jiro general lee iyo raggiisu ay wadeen waxaa ka mid ahaa dagaaladii markii dambena u develop garoy south and north oo ingiriiska ruuxiisu dagaaladu dee marna ingiriiska la diriraya marna ayaga dhexdooda isla diriraya wadamo badan ayaa boqortooyada ingiriiska ka mid ahaa welina ka mid ah sida canada iyo new zealand iyo australia iyo muxuu kaga duwanaaday maraykanka markii ay qaateen madax bannaanida oo ay boqortooyada ka hoos baxeen wallahi waxay qaateen hadde fikrad weyn bay qaateen oo runtii saldhig marka horeba unoqotay libertyga yani waxaan libertyga iyo freedomka la yidhaaho xorriyadda xorriyadda oo ay saldhig uga dhigeen yacni hab hab nololoodkooda nolosha oo ah qofku inuu yahay inuu inuu xor u yahay xorriyadiisa oo boqortooye iyo dynasty iyo kala sarreyn iyo boqorro midna ay jirin laakiin ay tahay unalienable rights xuquuqdii ay dhaheen waa loo dhashay qofka aadamka ah waa u dhashay australia waa waa boqortooye waxa weeye dadkuna subject waxay u yihiin boqorka iskale yacni boqorka ay subject u yihiin literally weeye macnaha boqorkay waxay u yihiin daacad u yihiin laakiin halkan dee qofku wuxuu u yahay daacad dalkiisa maraykanka u yahay dee wakti yarna runtii oo laba boqol oo sano ka yar maraykanku hadda waa kan gaaray meeshaad aragtay oo aadamiga aadamiga yacni taariikhdiisa wax weyn ka galay dadka maraykanka ah ee u dabaaldegayo maanta taariikhdaasi ay xoroobeen ee afarta bisha toddobaad maxay dareemayaan mar haddii sida aad sheegsay aysan dal kale ka xoroobin oo dad la gumaysan jiray aysan ahayn adoo barbar dhigayo waddamada ay soomaalidu ka mid tahay ee gumaystayaashii reer yurub ka xoroobay fikraddu horta waxay muujinaysaa xorriyaddu waa midda qofka ah weeye qofkaa laga hadlaya waxaan maogtaa dalalku waa ciid waa dhagax waa yacni dee isaga ciid lama gumaysan maogta waxay muujinaysaa dalkan oo walaalahood aabbayaashood diiday literally aabbayaashood bay diideen oo dheheen waxaan ka qaadanaynaa xorriya waxaan laisku hayay waxay ahayd war nidaamka aabbahay igu dhaqaaya ma ahayn marka nidaam kasta oo qofka individualka ah ciwaj gelinaya socodkiisa iyo hanaankiisa nololeed waxa weeye in laga xoroobaa xaq ah ama ha ku fadhido mid qabiil ama ha ku fadhido mid ajnabi ama ha ku fadhida mid maamul xun ama ha ku fadhida adiga ruuxaagu ugu dambayntii cabdiwaaxid waxaad noo soo koobtaa dadka soomaalida ee maraykanka ku nool kuwa ku dhashay iyo kuwa yimid sidaadoo kale ee dhalashada dalkan qaatay maanta oo kale maxay sameeyaan iyaguna horta waa la nastaa oo nasiinaa la galaa waxaa la galaa waa laisoo hambalyayaa waxaa la galaa yani qofku leisure time oo noloshiisa waxa uu jecel yahay buu qof walba ku mashq waxaana u dheer dadka shaqaalaha ah oo maantoo kala shaqeeya lacagtoodu waa waa loo laba laabaa kuwii dowladda u shaqeeyana lacagtooda way leeyihiin sharcigaas provisionka ah in lacagta la siiyana oo ay baid holiday noqotana waxaa la sameeyey kun iyo sagaal boqol afartan iyo kowii wixii ka dambeeyey yaa lasoo saaray go-aanka ah in maalinkaas loo aqoonsado maalin qofku xuquuqdiisii shaqo la siinayo kaas wuxuu ah cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo agaryaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta degmada colombus gobolka ohio ee dalka maraykanka
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale diyaaradda eer carabiya ee dalka imaaraadka laga leeyahay ayaa maanta si rasmi ah duulimaadyo uga bilowday garoonka diyaaradaha cigaal international airport ee magaalada hargeysa mas-uuliyiin ay ka mid yihiin kusimaha madaxweynaha somalilan ahna ku-xigeenka madaxweynaha hoggaanka xisbiyada siyaasadda wasiiro iyo xubno kale ayaa ka qayb galay munaasabaddii furitaanka duulimaadyadan wariyahayaga v o eda barkad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray munaasabadda furitaanka oo ku qabsoontay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda xisbiyada iyo shirkadda eer arabiya ee maanta bilowda duulimaadyada waxaana halkaasi kasoo degtay diyaarad nooceedu ahaa airbus oo ay shirkadani leedahay wakiilka shirkaddan ee somalilan cabdisalaan xaaji axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyey duulimaadyada ay bilowday shirkaddu maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga alcarabiya keenno ay noo soo dhowaadaan oo insha allah ka bilaabi doona duulimaad laba cisho wiigii xaggan insha allah hargeysa managementka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa dowladduna aad bay noo soo dhaweysay wasiirka iyo dadkiinala shaqaynayay markaa waa sharaf weyn somalilan inay xidhiidh duulimaad yallayn doolanto dadka u dhoweyn doonto sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda oo tilmaamay in duulimaadyadani tusaale u yihiin muhiimadda howlaha ay ka bilaabayaan dalka hargeysa iminka waxaanu ku darnay khariirada iyada caalamiga ee jihooyinka soo kordhaya ee shabakadayadu ku xidhan tahay waxaanu aaminsannahay in annagoo helayna taageeradiinna inaannu si aadaha u kordhino shaqadayada dalkan aadka u quruxda badan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudin jineer fasaca waraabe iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdidheere oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegeen duulimaadada iyo imnaatinka shirkadani ay qayb ka noqon doonto dadaalada shaqa abuurka ee da-yarta waxaanay xusanay inay kusoo dhoweynayaan dalka wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada farxaan aadan haybo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la joojiyo dacayado uu sheegay in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo horumarka waa sida uu hadalka u yidhiya iyo maalgashiga waxaanu sheegay in dadaalada la xidhiidha imaatinka shirkadani ay muddo socdeen ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna kusimaha madaxweynaha cabdiraxmaan cabdilaahi saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa alcarabiya oo inagu soo runtii kusoo biirtay diyaaradii hore ee madaarkan cigaal international airbort isticmaalayey ama somalilan ka ganacsanayey waxaan leeyahay runtii waa guul aynu wada leenahay waa guul cid kasta oo somalilan laga soo bilaabo maalinta ay gooni isku taagtay ilaa maanta inta nool iyo intii dhimataba runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan waa waa mid ku timiday isku tashigeenna aynu ku gunudnay inayn dalkana nabad munaasabadaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale la furay xafiiska guud ee ay shirkadani ku yeelanayso bartamaha magaalada hargeysa diyaaraddan eer arabiya ayaa noqonaysa diyaaraddii saddexaad ee laga leeyahay dalka dibaddiisa ee dulimaadyo ka bilowday somalilan iyadoo noqonaysa shirkaddii labaad ee diyaaradaha ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ee dalka timaada waxaana hore dalka uga shaqaynayay shirkadaha fly dubay iyo etobian airline oo joogta oo yimaada waxaa xusid mudan inay jiraan diyaarado ay leeyihiin ganacsato maxalli ah oo iyaguna doorkooda ku lahaa kuna leh isu socodka somalilan iyo dunida inteeda kale barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
idaacadda v o a waxay magaalada minneabolis ku qabanaysaa kulan dadweyne kulankaasi waxaa halkudheggiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta kulankan waxaa wada jiru martigelinaya jaamacadda minnesora iyo v o a kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay sideedeeda labada iyo barka ilaa afarta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan sagaalka iyo barka ilaa koob iyo tobanka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowlas ee jaamacadda university of minnesota ciwaankuna waa 301 avenue south minneabolis minnesota 55455 macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somaly com haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
weli waxaad degeysanaysaan v o a washington fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatana dhinacii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha macaan ee dhegeystayaashaanu ku tala gallay
kufoofee ula yimid fagaaraha gurkeeni ficnaa calkiyu kufoofee ula yimid fagaaraha gurkeeni ficnaa ma firdaynine waataan ku faane ma firdaynine waataan ku faane kaa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay ma firdaynine waataan ku faane ma firdaynine waataan ku faaneen kaa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigaaye mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lutee jignaadee inago farqudhaa mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lutee jignaadee inago farqudhaa isufidinay ubaxii inanka fogaadoon hayga filingaaloy isufidinay ubaxeey inanka la fogaano hayga filingaaloy noqda ruux fallaagoonka fidnoobo noqda ruux fallaagoonka fidnoobo oo fadhiin mida faan mahamahe noqda ruux falloogaanka fidnoobo noqda ruux fallaagoonka fidnoobo oo fadhiin mida faan mahamahe dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigay dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigay
fiidnimo fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington waxaa inoo socda barnaamijya ay ka mid yihiin barnaamijka muraha maraykanka iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyayaal lagu tuuray qeybo ka mid ah magaalada muqdisho wararka aan ka helayna ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaarayaan ilaa iyo lix xabo wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah hoobiyaasha lasoo tuuray aysan qarxin hoobiyaasha qarxa ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada warta nabadda uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada soomaaliya laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay ogolaatay inay xorriyaddooda u soo celiso maxaabiis gaadhaya boqol iyo labaatan qof oo ku xidhnaa waddankaasi waraysi gaarowsi idaacadda v o a isagoo ku sugan dalka etoobiya ayuu sheegay in sidoo kale dowladdu ay ka shaqaynayso in dalka dowladda soomaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xidhan wadamada seshels iyo mauritius
sidoo kale dhegeystayaal jabhadda uu maraykanku taageero ayaa ku guuleysatay inay jebiyaan derbiga ku xeeran qeybta qadiimiga ah ee magaalada raqa oo xarun u ah daacish war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee syriya ayaa lagu sheegay inay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxda daacish iyaga oo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada kooxda daacish ayaa lagu eedeynayaa inay masaajidka iyo dugsiyada waxbarashada iyo xaafadaha ku haystaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhi ah
kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay inay si guul leh u tijaabisay gantaalo nooca balistiga ee qaaradaha iskaga gudba dalkan ayaa muddo raadinayay awoodda noocaas ah oo u ogolaanaysa inay madax nucleyara gaadhsiin karaan dalka maraykanka telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalku u duulay soddon iyo sagaal daqiiqo uuna gaadhay masaafo dhinaca hawada oo gaadhaysa laba kun iyo siddeed boqol oo kilomitir taliska dhexe ciidamada maraykanka ee badweynta bacifiga ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in gantaalada la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dhexe madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun jan-in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gataalku uu yahay nooca riidada dhexe balse ay kaga talagelayso inuu yahay ka qaaradaha iskaga gudba madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka jawaabay tijaabadii kuuriyada waqooyi ayaa ugu baaqay shiinaha inuu sameeyo inuu saameynta uu ku leeyahay dalkaasi u adeegsado sidii arrintan wax looga qaban lahaa
waa tahay dhegaystayaal halkaa warka iyo qodobadii ka horreeyay aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhagaataan barnaamijkii toddobaadlaha ah ee amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka looga dabaaldegayaa maalintii xornimada oo uu laba boqol koob iyo afartan sannadood ka hor ka qaatay boqortooyadii britain iyadoo maalmahan xorriyadda lagu jiro ayaa haddana waxaa golayaasha siyaasadda lagu falanqeeyo buuxdhaafiyey muran u dhexeeya madaxweyne trump iyo warbaahinta teeda bidixda jirta madaxweynaha ayaa si gaara ula qaaday labada telefishan ee msn b c iyo c n n oo aroortii ay soo wada gudbiyaan labada weriye joe scarborow iyo gabadha la yidhaahdo mika brenzenski madaxweyne trump ayaa weriye joe ku sheegay inuu yahay mid maskaxda wax ka qaba halka gabadha miikana uu ku sheegay in garaadkeeda uu hooseeyo waxa uu madaxweyne trump sheegay in isaga ay si xun uga hadlaan dadkana waxa uu sheegay inaanay dhegaysan dadkii akhriyey farriintii twitterka ee madaxweynaha ayaa arrintan ku kala qaybsamay hase yeeshee afhayeenka aqalka hoose paul ryan ayaa tallaabadaasi ku sheegay midaan habboonayn sida cad ma arko intaasi ay tahay fahlo wanaagsan waxay la tahay waxaan isku dayeyno waa inaan wanaajinno hadalka iyo ilbaxnimada la xidhiidha doodaha sida cadna arrintaasi waxba kama taraysa ayuu yidhi weerarkii madaxweyne trump ee telefishinka msn b c waxaa xigay mid kale oo ku qaaday telefishinka c n n markan arrintu way ka duwanayd tii msn b c oo madaxweynuhu waxa uu bartiisa twitterka ku soo bandhigay fiideo uu ka muuqda isaga oo garaacaya nin ku sugan goobta lagu ciyaaro ciyaarta musaaracada amaba legdanka hase yeeshee wejiga uu qofka masar trump garaacaya waxaa lagu beddelay calaamadda telefishinka c n n fideogan ayaa sannado ka hor la duubay xilligaasoo madaxweyne trump uu ku lug lahaa ka ganacsiga soo gudbinta ciyaaraha musaaracada haddaba maamulada labadan telefishan ayaa iyagu tallaabada madaxweyne trump ku sheegay inuu dhiiri gelinayo gacanka hadalka sidee ayaa haddaba dadka iyo warbaahinta labadaas ka baxsan ay arrintan uga hadleen waa kan cabdikhafaar cabdi wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka virginia aad bay uga hadleen waxayna badankoodu leeyihiin waa waa arrin carqaladayn ah oo ka jeedinaysa wax allaale iyo wixii legislation iyo shuruuc la baasin lahaa iyo arrimihii dalka xagga caafimaadka iyo canshuuraha iyo barnaamijyo waaweyn oo runtii u yaalay waxay yidhaahdeen waxaad moodaa inuu ku bedelay wax aan macno lahayn oo iska maaragtay caysasho journalistayaal iyo tweet iyo wax aan sal lahayn marka runtii wax weyn bay u geysatay weliba xisbigiisa jamhuuriga ah waxay aada u jeclaan lahaayeen inuu madaxweynuhu awoodda saaro waxyaabaha u yaalla dalka oo shuruucdii la baasin lahaa iyo wada shaqayntii danihii dalka marka miidiyadii iyo isagii iyo aqalkii caddaad o dhan ba waxay ku mashquulsan yihiin saasuu yiri iyo tweet buu diray iyo wax lamida marka waxay u arkaan fadeexad gaara oo oo soo wajahday aqalka cad si ay ula macaamiltamaanna runtii ma yaqaanaan inta badanna waxbay ka yidhaahdeen gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah oo aada uga soo horjeestay waxyaabaha qaarkood oo markii masalan uu c n n oo kale uu soo saaray wax isagoo feer kala daalaya idaacaddii ay leeyihiin waaba waxayba laga yaabaa inay colaad iyo ay keento ma fadqalallo horle inay dadka u keento marka aad bay uga hadleen in badan baa runtii ka hadashay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga madaxweyne trump ayaa dhinaciisa arkay in isaga weerar lagu yahay guushii uu gaadhayna loo qoori laayahay The fake media is trying to silence us, but we will not let them because the people know the truth.
warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayeysaa inayna aamusiiso hase yeeshee uma oggolaanayno maxaa yeelay dadku runta way og yihiin warbaahinta beenta ku salaysani waxay isku dayday inay naga hor joogsato inaan tagno aqalka cad laakiin anigu madaxweyne ayaan hadda ahay iyaguna ma aha ayuu yidhi iyadoo arrimahan oo dhammi ay gudaha dalka ka socdaan ayaa madaxweyne trump uu ka qayb gelaya shirka labaatanka dal ee ugu dhaqaalaha weyn dunida oo toddobaadkan ka dhacaya dalka jarmalka sidee ayaa haddaba waxyaabaha gudaha dalka ka socdaa ay u saamayn karaan maqaamka madaxweyne maraykan markuu shirarkan oo kale ka qayb gelayo mar kale cabdikhafaar cabdi wardheere arrintaas waa su-aal muhima runtii waxaad moodaa haddaad fiirisid madaxweynuhu awoodda uu hadba ku leeyahay dalkiisa gudihiisa iyo sida looga qadariyo iyo tixgelinta la siiyo baa hadba uu la tagaa dibadda marka waxaad moodaa dad badanba inay leeyihiin safarkan uu ku aadayo dibadda wuxuu ku soo aaday isagii oo aad iyo aad maaragtay loogaga kacsan yahay gudihii barnaamijyadiisii uu waday oo aan wax tallaabo ah hore u qaadin iyuu xagga tegayaa marka waxaa laga yaabaa madaxda kale iyo dadka uu la kulmayaa inay u arkaan nin dhaawacan oo maaragtay aan awood badan ku lahayn dalkiisii gudihiisiina qas iyo ay ka socdaan marka runtii waa su-aal muhima weeye waddamada adduunkuna aad bay isha ugu hayaan oo hadba wixii madaxweynuhu uu sidii uu isagu u daneeyo danaha gudaha oo oo loo midaysan yahay iyay wax uga qaybsadaan marka waxaad moodaa hadda reer yurubkaoo kale waa wax ay aad iyo aad u daneeyaan inuu madaxweynahani uu noqdo madaxweyne global leadera ama madaxweyne maaragtay dadku ay u soo joogsan karaan hase yeeshee ma aha nin hadda ay isla jaan qaadayaan sida hadda jarmalka iyo faransiiska iyo madaxdaas horleh oo aada uga duwan sida uu u dhaqmayo donald trump
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo dhaleecayn u jeediyey qaar ka mida warbaahinta intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystalinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayno na soo diyaariyey barnaamijka amuuraha maraykanka dhegaystayaal haatana ku soo dhowaada doodii gaabneyd jamaal axmed cismaan ayaa inoola diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dhegaystayaal sida intiina badan laga yaabay inaad la socoteen magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee ku dhowdhow ee koonfurta soomaaliya muddo toddobaad ka badan waxaa ka maqnaa internetka oo adeeggiisu cidaad aad u fara badan ku xirnaayeen arrintaasi waxay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan gobollada dalka soomaaliya qaarkeed iyo sidoo kale dibadda oo ehladooda iyo qaraabadooda jooga gudaha soomaaliya ay ku kala warqaadan jireen maqnaashiyaha internetka ayaa dad aadu fara badan waxa ay u arkaan in uu dhibaato ku yahay bulshada waxaa dhinaca kale jira dad kale oo iyagu taa aragti ka duwan qaba islamar ahaantaasina qaba in dadku ay ka nasteen internetka maqnaanshihiisana faa'iido badan laga dhaxlay oo ay ka mid tahay in ardada ay iskuulaadka xilli hore aadaan leelyadooda ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan macallimiintooda ay dhegaystaan guryahooda iyo dadka is-aragga bulshadana uu meel wanaagsan marayo maadaama markii hore dadku ay ku kala mashquuli jireen taleefanadooda iyo internetka haddaba maxaa laga dhaxlay maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka soomaaliya faa'iido ama khasaaro waxaa barnaamijkani igala qaybgalaya oo arrimahan ila qaadaa dhigaya maxamed cabduqaadir nuure iyo cabdisamed abshir xaashi oo labadooduba jooga magaalada muqdisho waxaan ku horreynayaa maxamed cabduqaadir nuure oo aan weydiiyey bal markore inuu sharxaad naga siiyo maqnaanshaha internetka gobolada koonfurta dalka soomaaliya jamaalow waxaan dareennay culeys badan oo xagga hawlihii caadiga ahaa oo la qabsan jiray waxaa kaloo dareennay xabsi adduunyada inteeda kale aan go-doon ka noqonay maxaa yeelay internetkan wuxuu sahlay markii si buuxda loo wada isticmaalo ama fiber opticada so koonfurta soomaaliya soo gaaray in adduunyada dacaladeeda markasta xog iyo salaan qaraabo iyo wax walba laga heli jiray hadda laakin waxaad dareemaysaa in wixii o dhan lasoo koobay oo meel dadka dhan wada maxbuus noqdeen oo qofka uusan uusan ogeyn waxa adduunyada ka dhacaya iyo waxyaalihii kaleeto marka laqabsiga lala qabsaday iyo qaabka loo fahmay iyo habka u istaagay baa waxay dadku culeys badan annaga iyo dadka weynaha soomaaliyeedba ku noqotay marka arrin aad aan aan aan uga cabanana way noqotay runtii aadna u dareena xaqdadi waa tahay cabdisamed ayaan u gudbaya cabdisamed bal ka waran maqnaanshaha internetka muddada hadda uu soomaaliya ka maqan yahay gaar ahaan gobollada koonfurta badankeed sidee aad u aragtaa
arrinkaas waa ani ahaan waxaas dhihi lahaa waa arrin wanaagsan in oo internetka maqnaado sababtoo ah dhalinyarada iyo dhammaan ardaydii problem ayay ku ahayd internetkan waayo maxay ahayd waxay keentay internetkan in hawada kasii maqnaado in ardaydii subaxii horena iskuullada aado dumarkii guriga joogayna macnaha inay howlahooda kala qabsadaan waagii hore markuu internetka joogay maxay ahayd problemyaa iska jirayo sababtoo ah shantii qof oo guriga wada joogto midba mid facebook oo ku jiraa mid fiber oo ku jiraa midna whatsapp oo ku sheekaysanaya marka waa la kala mashquulsanaa marka waxaas leeyahay in internetka sii maqnaado waa arrin wanaagsan hadda waxaad leedahay marka dadkii guriga isla joogay janis ay isku heleen fursad bay isku heleen oo ay ku wada sheekaystaan oo laiska war kala warqaato
a zaaid sababtoo e waxa waaye hadda fursad weyn isku heleenoo inay wada hadlaan wada sheekaystaan markii hore waxay ahayd qofba telefonkiisa ayuu ku mashquulsanaa marka arin aada u xunay ayay ahayd dadkii ayuu kala geeyey internetka maxamed ka waran cabdisamed wuxuu leeyahay awalkii hore dadka isku meel wada jooga ayaan iska warqabinba oo qof kasta mashquul ayuu galayay oo dhibaato ayuuba ku hayay internetka hadda maqnaanshihiisana dadkii fursad bay isku heleen inay iswaraystaan dadkii guriga isla joogay arrintaasi soo kuma muuqato waa dabcan aragtidiisa waayo si asaga ula tahay dabcan hadday culeys asaga xaggiisa haysta uu yahay waa gooni laakiin aniga waxaan ku sheegayaa internetkan faa'iidada uu mujtamaca soomaalida kusoo siyaadiya waxaa markhaati ka ah yacni habka iyo qaabka loo faa'iidaystay iyo sida bulshada ay qaybaheeda kala duwan yacni ay culeys ugu noqoto maalmaha uu maqan yahay ayaa ka dareemi karta iyo hadalaynta ugu badan iyo dhibaatada maxaa yeelay qof kasta lugtiisa u qiimaysan yahay haddana waxa waaye adduunyada oo dhan baa internet laga wada isticmaalayo xataa twenty four hours maqan qad yacni joogta ay u isticmaalaan marka culeys ummadaha kale aysanala qabin annaga hadda isku tilmaama arrin kale waay lakin waxaan ku xaqiijinayaa in internetkaas mar kasta uu dalkan faa'iida ugu jiro dadka faa'iida ugu jiro ardayda laftirkooda faa'iida ugu jiro maxaa yeelay xagga imtixaanaadka marka la sameynaayo marka barnaamijyada yar laisku diraayo yacni marka qofka uu assignmentyada wax la wadaago waxyaalo badan oo musaacidaada oo ayay ka heli jireen maanta laakin waxay noqonaya qofka inay telefoon ka wacaan inay raadiyaan inay lugta ugu tagaan halka ayaga gurigooda jooga awal ay ka heli jireen macalinka macalimiintana dabcan fariimahooda marka ay ula wadaagaan ama iskuulkooda ama jaamacadda dhiganaan marka isku soo duubo jamaalo faa'iidada internetka u leeyahay bulshadeena waa mid aada u xoog badan waxaana rajaynayaa maamulada iyo nidaamka jira inay hadda kadib isku taxaluujin doonaan in waxa hadda dhacay oo kaleeto dib usoo laaban cashir fiicanna laga barto oo way aragnimo ay nagu filnaatay in ummadan dhagaha la qabto oo culeyskan hadda la dareemayna eh, laga gudbo eh, loo gudbo maaragtay in eh, haddii wi- haddii, eh, wax kastoo yimaado in bedelkiisa bedelkiisa la heli karo lagu dadaalaan rajeynaya marka culeys badan iyo iyo arrin xoog leh keentay arrintan internetka waa tahay ee cabdisamed aan u gudbaya cabdisamed ka waran maxamed hadduu leeyahay faa'iidooyin fara badan ayaan ku qabnay oo hadda faa'iidooyinkaasi aan qabnay meeshu way ka baxeen oo dhibaatooyin baaba nala soo derisay adiguna waxaad leedahay dhinaca kale ayaad istaagan tahay oo faa'iidooyin ayaaba hadda la qabaa sidee bay arrimihiinu isku qaban karaan wax culays ee hadda uu jiro ma jirto bulshada sidii u noolaan jirtay haddana u nooshahay marka noloshoodana internet kuma xirna dadka maxay ahayd arrin wanaagsan ayay tahay inuu internetkan sii maqnaado waayo ardaydii xataa waxay noqdeen kuwo cashiradii fahmo oo xiisadii la qabsada markii hore internetka markuu jiro waxay ahaayeen xataa macalinkii iyo ardayga inuusan isdhegaysanin oo mid walba waxa waaye mobilkiisa ku mashquulsan yahay marka een, arrinkan waxay faa'iido u tahay dhalinyarada iyo bulshadaba sababtoo eh, waxa waaye een, waqti lumis waaye een, dadka xataa een, shaqada hayo hadday suuqa joogaan xataa waxa waaye si waafi uma shaqaysan karaan oo waxay ku mashquulsan yihiin een, fariin qoraaleed marka arrin wanaagsan ayay ila tahay inuu internetkan sii maqnaado problem ayuu bulshada ku ahaa maxamed haye wax problema iyo wax culeysa iyo wax eh, xumaata oo bulshadan ku yahay ma jirto waa wax eh, aragti yani markuu markuu leeyahay cabdisamed faa'iidada iyo sida caalamka in teknolojiyada iyo lala qabsado iyo iyo adduumada adduunyanahan lagu xirmo wax wanaagsan waaye oo markasta loo baahan yahay Eh, adduunyada waxay kasoo bilaabatay isgaarsiinta heerar kala duwan ilaa maanta aan marayna heerkan hadda eh, isga- eh, eh, internetka ah, ama eh, nidaamyadan loo isticmaalayo marka soomaalidana waxay qayb ka tahay bulshooyinka isticmaala aaladan oo wax kastana ku hagaagsada waxaad ogtahay in xataa qofka jooga dubai ama wadamadan eh, china jooga businesskiisa in markiiba sambalka u baahan yahay intuu usoo diro qofkii oo isla markii jawaabka ka bixin karo waxaas waxaas awal ma haysanin xawaalidihii wax badan aa ufududaaday Eh, isgaar- ka- telefoonadii qaaliga ahaa oo dowladaha soomaalida ogtaa boqolkiiba waxaa la sheegaa lixdan ama ilaa afar eh, ko- konton inay ay dalka maqan yihiin ehelada isma ilaha xataa qarashaadkooda aada lagu fududay marka waxyaalo badan oo faa'iido aan lasoo koobi karin internetka le marka cidda aaminsan in internet dhib ku yahana dabcan aragtidooda iyo iyo sida ayaga ula tahay ay la- ula tacaamulayan walaalkay cabdina waxaan leeyahay bal hadduu asaga uu ay aragnimo fiican u lahayn internetka eh, ma aha inuu dadka ku qasbo eh, aragtidiisa marka waxaan ra- rajaynaynaa eh, xaqiiqada in asaga iyo maxamed laakiin wadnigaba.
cabdisamed Ma- wuxuu leeyahay faa'iidada.
waya maxa- cabdisamed laakiin wuxuu leeyahay eh, internetka yacni dadka aad bay waqti u gelin jireen oo ay ku mashquuli jireen hadda dadku waxay fursad u heleen inay iskuulaadkana en, ay ka shaqeeyaan leelyadooda macalimiinta ay dhegaystaan dadka guryaha jooga ay guryahooda ka shaqaystaan oo ay iska warqabaan oo ay hawshooda qabsadaan awalkii hore intaas oo idil dhibaatay ku ahaan jirtay buu leeyahay hadda laakiin maqnaanshaha internetka intaasoo idil baa laga faa'iiday dadkuna fursadaas ayay heleen miyaanay taa ku muuqan Eh, mararka qaarkiis anigu hadda qoysaska iyo habka u nool yihiin iyo sida ay wax u wadaagaan aniga hadda kama hadli karo Eh, aqoon durugsan ooma laakiin waxaan ka hadlayaa bulshadan ku dhex jirno iyo habkay ugu faa'iidaystaan iskuulaadka ayaan bal ka ku waran sheegi waaya karaa.
macalimiinta iyo iskuulaadka iyo een, eh, marka fasalka la wada joogo oo hadduu ardayga ku mashquulo telefoonkiisa oo internet uu ku jiro oo maanta dhan macalinkii uu sharaxaadii uu kusoo celiyo dhibaato su kuma keeni karayso hadduusan ardaygii uusan la soconin waxyaabihii marshaasi ka socday haddee taasi oo bulshadana markay ka noqonayaan marka Eh, jamaal adi laftakaaga inaan noo kala saartaa muhiima waxa aan laga doonayo maxaa yeelay ardaygan iyo laba qofood oo oo yacni eh, eh, eh, eh, waqti badan geliyay ama aan dana kale u isticmaalaynin iyo malaayiinka qofood oo oo wanaag u isticmaalayso keebaa xoog badan waxaa xoog badan dadka malaayiinka qofood isticmaalayso marka kuwaas aniga eh, xag dhaqan waan ka fiiriyey xagga yacni eh, xiriirka dadkana waan ka fiiriyey xagga yacni isku xirka bulshadana waan ka fiiriyey intaasba positive oo waa arin wanaagsan marka eh, waxyaalaha yartaan waxay u baahan yihin kolley macalinka iyo cidda maamulka ama cidda guriga ku haysa in ayaga ay qorshe u dejiyaan oo ay ay nidaamkaasi wax ka bedelaan laakiin bikuliyan internetkan ummadan soomaalida oo dhan ayuu faa'iido u yahay waana waxa keliya oo maanta u sahlaya in qof walba uu xog muhiima adduunyada dacaladeeda ka helo inuu eheladiisa salaam inuu ganacsigiisa uga faa'iidaysto in yacni online xataa dadka wax ugu barto dad badana online wax ugu baranayo waxyaalo badanoo marka faa'iidaad badana meesha ka baxda marka inaan anaga soo qaadano afar qofood ama ama dhowr qofood oo xisadihii eh, kadib dhacay iyo ama reero guri ah oo ka mashquulay ma aha in lagu cabiro eh, bulshada horumarkeeda internet hadduusan jirin horumar ma jiri karo xaqiiqada adduunyada maanta waa tallaabsatay teknolojiyada casrigana la jaanqaadina eh, bulsho kasta waxay noqonaya bulsho indhaha xiran oo aan hore u socon karin cabdisamed baan siinaya ugu dambeyn cabdisamed waayahay hadduu maxamed uu taagan yahay horumar fara badan baa internetku ku xirnaa haddana horumarkaasi sida muuqata gaabis ayuu ku jiraa oo dadku ay- ay ku warqaadan jireen eh, xitaa akhbaaraadka ayaa laga heli jiray hadda intuba meeshu way ka baxeen marka arrintaa meesha marka ay taagan tahay miyaanay ahayn in dadku ay internet internetka u baahan yihiin oo wax loo baahan yahay uu yahay arrinka ma aha in internetka loo baahan yahay sababtoo ah akhbaaraadka waxay ka heli karaan telefishinada marka internetkana waxa waaye la-aantiis waa la noolaan karaa aniga waxaas leeyahay internetka caqabad ayuu ku ahaa bulshada sababtoo ah qoyska xataa ninkii iyo naagta isqaba xataa waxa waaye janis ay ku wada sheekaystaan ma haysan markuu internetka joogay maxeed qof walba waxa uu ku mashquulsanaa internetkaas marka hadda janis ayay isku heleen dhalinyaradana faa'iiday u tahay ani waxaa isleeyahay internetkan dhibaato ayuu dadku ku yahay maxeed waxaan sii jeclaan lahaa inuu saan kusii maqnaado waayahay hal la yareeyo muu leeyahay waan ku celiyahay in la yareeyo muu rabaa mase in la gabeexan la baabiyo iyo wajiba cabdisamad haya cabdisamid bata ani bataatanba waxaa leeyahay in la joojiyaba sababtoo ah faa'iido uma aha bulshada waayahay khasaare arrintan arrintan shacbiga ma aqbali karo soomaaliya aad baad umahadsantihiin eh, maxamed arrin ay cabdisamed aqbali karaan waa dhammaantood shacabka iyo soomaalida oo dhan waayahay aad baad umahadsantihiin cabdisamed iyo maxamed labadiinba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabdiqaadir nuurre iyo cabdisamed abshir xaashi oo labadooduba iyagoo magaalada muqdisho jooga xubinta dooda gaaban khadka telefoonka uga qayb gelayay anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya xubintan dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaya dadka ka dhegeysanayseena waa v o a washington
idaacadda v o a waxay magaalada minneabolis ku qabanaysaa kulan dadweyne kulankaasi waxaa halkudheggiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta kulankan waxaa wada jiru martigelinaya jaamacadda minnesota iyo v o a kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay sideedeeda labada iyo barka ilaa afarta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan sagaalka iyo barka ilaa koob iyo tobanka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowlas ee jaamacadda university of minnesota ciwaankuna waa 301 avenue south minneapolis minnesota 55455 macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somali com haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal waxaanu ku saqeynaa gebagabadii barnaamijkeenna fiidka caawa waxaan jaamac ka codsanaya wararkii caalamka kuwoodii ugu door koranaa inuu inoogu soo celiyo jaamac mahadsanid maxamed ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay ogolaatay inay xorriyaddooda u soo celiso maxaabiis gaaraya boqol iyo labaatan qof oo ku xirnaa waddankaasi waraysi gaara oo uu siiyey idaacadda v o a isaga oo ku sugan dalka etoobiya ayuu ku sheegay inay sidoo kale dowladda ka shaqaynaysa in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xiran waddamada seychelles iyo mauritius dhanka kalena wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mid a magaalada warar aanu ka helayna magaalada ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaareen tiradooda ilaa iyo lix xabo wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid a hoobiyaasha lasoo tuuray aysan weli qarxin hoobiyaasha qarxay ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada warta nabadda uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada soomaaliya laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen goobta hoobiyaasha ay lala tilmaameysaday ayaa ah meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada soomaaliya
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo noogu soo celinaya wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona weli waxaad la socotaan v o a washington ee haatanna sidaad maqlaysaan dhinacii heesaha aan idiin kala baxo heestaasi
fikra oo sidiimayay gudaa mirood buu kugu dilaa jacaylama muusi kara oo sidiimayay gudaa mirood buu kugu dilaa midyadaablu sitaa halbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaablu sitaa halbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhageed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midhee la midhageed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midhee waxaan ku mataalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan ku mataalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa dhemacan loo saydhiya abooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muraadka lagu xidhaa
adwadi mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay adwadi mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay dhexdooda ku maaxayaa ilaa madaxay qarsoon magaabshi mugii jaacay hiil intaan migsaday ku mumay dhexdooda ku maaxayaa ilaa madaxay qarsoon magaabshi mugii jaacay hiil intaan miligsaday ku mumay dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheanoo ismood dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheanoo ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqan lahayd murtida waxaan uga socdaa haa ma moogin midhkan jecle asidayda hadduu ku mudo dushaday ka muuqalay murtida waxaan uga socdaa way ma moogin midhkan jecle xaggee baan adii ku marin ooy qalbigu hoona qube xaggee baan adii ku marin ooy qalbigu hoona qube
codka macaan ee cabdinuur allaale iyo nimco yaasiin dhegaystayaal waxay u dambaysay idaacaddeenii fiidnimo waxaana wadajir idinkugu daadihinayey maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah jaamac buulo jaamactan iyo inteenna dambe ah oan hawada ku kulmayno iyo idaacadda qaroornimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
marwii waa maati dumaru haddaa ragu maamuleen muradko